أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد الدرس الستون درسي لخدمات أما أشاركي لخدمات ما يبقى كساب سنيا أحكام الحدود xuduuddii axkaamtiyeemahaan shalgaadnay cuqubaadka sida qisaas iyo xuduud iyo tacaasiir qisaaska ha ku sheekoyni waliyuse eyi lan biniaadinga lan biniaadinga kaas indili in la qisaasaday hoob lan afiyoona in diili ku qaadad waaye oo diili ka bedelada hoob gef indiloona dii iyo kafaari lisula qaade bulshada noocyadee shalgadis uyaa olan firyaw biniaadanka haddii muslim ay haddii ahlu kitaab ay haddii qof majuusi ay waxyaabahaasoo dhan anta may ku galaan ee xuduudaa ku galaan xuduud kitaabu bayaan alxuduudi xuduudi daashi amba jamu xaddin xuduud laka jami waay had may la rehay lugatan almancu waa la rehe baa la rehe hadda hadda manci la rehe wa sumiyat alxuduud waa laka magaaw sharciga bidalika limancihaa min al yani mucaawadati ilaa irtikaab alfawaaxishi sababta lanka magaaba maybaa qofka maybaa ku reebase inuusa ka aada dhakado ni fawaaxisho korsado markastaba jariime usa gal ya ku reebas may waaha maqaasida leto xuduuda shariga ilaahay indeji iyo ahdaaf maqaasidii may kuma daaha yani lanka horta oo jariimada galaaw ya ku anaanadaas jariimada radic waay radicu mayna waa wa tuslihu nafsahu naftiisna islaahiyaas watuxmil mujtamaca mujtamacana ximaayo siyaas ximaayo siyaas mujtamacaga dhaawac xadgudubkii la deersin lahay haddii naf eta haddii maal eta haddii nasab eta haddii cirle eta waxyaabahaasoo dhan waa ku difaacas ahdaaftaasa leta marka marka may ku bilaaway zaniya zina xaddu zina ayaa ku bilaaway xaddu zina xaddu zina xaddu sariga xuduuda saasa insha allahaasi todobaxada ha hadda may ku bilaaway musanifka zini ku bilaawo zinada sababta usun ku bilaawo ma etaha يدام دون خطر وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أتاء قوله الزاني والزاني على ضربين كان زناي سداو لانك زناي سداو زنا قلاو إلهي كمين قلني لما نوع ينقيب سميلر محسن كل دوري oo guur la ka dhooray la ilaaliyay horay in guursay guur halaal ee sharci ee guursay waana qofkii uusan guursiin kunta aan galmooday wa ghayru muhsanin koo kiila dhoorigeershay ebidhay guur halaale hangmarna aan hudroysan markuun lamadaasa anshalbahe zaaniga fal muhsanu zaaniga muhsankaa la dhoori xadduhu hadiis arrajmu waay in la rajmiyo balaanhaadoy migilhaadoy guur halaale sharci haddii hamar lanka markaas kubaad usizanaay sida waana guurkana yani galmo kasuubi rajimo waay rajimiga may la raay ini shiidlaka dilo wasayati bayaanul ihsaan ihsaankana bayaanshay ninkooyidoon ihsaan may la rae ninkooyidoon rawaahu lbukhaari wa muslim can abi hurayrata radi allahu canhu qaala ataa rajulun rasuul allahi sala allah alay wasalam wafa ilaahi rasuul shay insaadi fi lmasjidi masaajidka ornaba ka jaro lankooy lanka rajul fanaadaahu naadi faqaala mera yaa rasuul allah muslimiinta tacjiib ay ahaayeen inii zanaytu ariizanaay sidii ilaahay rasuul sheegow facarada canhu naba ku jeesidi xataa radada calayhi arbaca maraatin sababtan ku jeesaa ma etaa sharciyada ilaahay ee dadka biniaadanka inay dunuub galaanool marwelba jaraa-imta galaanoom xuduudul yani eed manjel sharciyada sharciyada dadka baraa'ada eed in la jeela saas daraadiya naba ku jeesidii hataa radata caley arbaca maraatin afar goor intii haku kunagaay marba isku jeesida dhini kale haku mare kohorkoo yaa rasuulallah inii zanaytu leyley falamaa shahida calaa nafsihi markii naftiiska markaa tafuri iqraar waaye oo qiriday inuusa zanaysidii arbaca shahaadaatin afar markaata markii naftiiska furi inuusa zanaysi meelba nabaga hujeesa jihe kaas haku maraaw dacaahu nabiyu sala allah alay wasalam nabaga markaasaan weeri faqaala meere abika junuunu weli nabaga fiiri qiila aan raadi yahay abika junuunu niyow ada jinikii suguna jim madaga fiyawta ama jinga gabt hubsasho waay fiiri islaamka fiiri huduuda la oofiya haddii la keer macnasha mee lamba la shakiyo la qobodee mee sharciyada ilaahay saasu abika junuunu sharciyo lamada adduunyada maroogd haddad mayka erhaayana kuwa maxaakimta gaalada iyo mayka erhaayana istinaafa jare maxakamo loo yaraa jare kanaj walbadan ka warsaam islaamka markii aad fiirida broseeska iyo ijraa'aadka usindeji cuquubaadka markii aad fiirida يعني ما يكون سريت أي إجراء أي تثبت أو إنسان لك صوب لها كسريت ما يوالي مركات لنصوبي calaamaadka lansuubi waa la deeri karooba meeb istinaafka la sheega isu nambar koowe meere abika jununum jangakii suguna yarinabaga lan afar kor janaisidi le yamayle janga qabtee hatana hubsadoo hay gaala meere ilaa yaa rasuulallahi ani jinni ma qaba gaala meere nabaga sallallahu alaihi wasallam fahal ahsanta lan hudroysiday oo li dhooriye ataa guurlika dhoorey guur hor hamarye ataa gaala meere nacam faqaala nabiyu meere sala alla alai wasalam idhabuu bihi kan la baha la taba oo farjumuuhu rajmi alla meelkale la maraw malelankii walwelba edaadeen qaala jaabiru meerey fakuntu ana fii man dadya kuma tahaydi rajamahu lankaas rajmiyaay farajamnaahu lankee rajminiyeeri bilmusallaa meelo musallag makaantu kushid madiin laka tukuda iidi salaado laka tukuda banaanka ka rajmiini falamaa adlaqat lxijaaratu markii shiido wada deereen oo taabadeen kuleelsho harabaa roor yeere lanki fokkadi fadiragnaahu bilxarati harada madiiniya ka deerni meel oo qaraaraga eh farajamnaahu markaasa rajimiin yeere rawa albukhaariyu may wariyey liboqol afar likun afar boqol lihidun iyo todoba xadiis raqam sheeyey muslimna kun liboqol sagaalun iyo todoba ay may ka wariyeen lamada sheekheen can abi hurayrata wazida ibnu wazeed ibnu khaalid aljuhaniyi abu hureyre zayd bin khalid juhni may ku wiriyeena radiallahu canhuma qaala ani ereen lamadaasba jaa rajulunga ila nabiyi sala allah alay wasalam ankoy faqaala meere a unshiduka laaha ilaahay hakii su-aalay kii dhaariyey ilaa qadayta baynanaa bikitaab illaahi ini ada ilaahay kitaab sheynay xukunta faqaala meere khasmuhu lanki haku horjeeday lanka dacweeyay wa kaana afqaha minhu oo ku faqihiisna ku fahmi badan ahay oo higa mowduucu kasoo bad dacwad in la fahmo la fad faqaala marays sadaqa ilaahay rasuushay lankun runga sheegi aqdi baynana bikitaab illaahi ilaahay kitaab shaynay xukun wa adin li yaa rasuulallahi la dacwadani in idin ini ana ana warama ile muraafacaadka iyo process dacwada lan wadaaw ini qaadaga ka eedamoo dooga lanka mudacaga bilaawa faqaala nabiyu sala allah alay wasalam marey qul hadal warangayri faqaala meerey lankii mudacgaha ina bnii kaana casiifan onog ana dhali yamay shaqaalan hay fi ahli haada kan idanka edeygay fazana biimraatihi naagdis naagdiya lakhaala naagdaysi idinka edeygay ka baalog yahay naagdiya ku zanaysidi faftadaytu minhu dad oona maga i heleena onoga furo furoy gadoy liyaryari bimiati shaatin wa khaadimin mayarayhi boqol neef iringa ii hal khaadim yaka gadadi onogeeha ku furdi wa inii sa'altu rijaalan min ahli lcilmi markaasku bacdi may warsaday rijaal ahlucilmi ayaa warsaday arrintun sahwa am sahme eh ilmagani muhiimay fa akhbaruunii may in khabareeni rijaali ahlucilmigahay anna calabnii igaarkay korsheey jalda mi'atid wa taqriibi caamin onogay korsheey ini ay boqol qarbaash iyo hal sana oo la musaafuriyaw meel oo musaafatul qasri jarta lag musaafiriya ini xugunka eeyi oo boqolka neef irinka iyo qaadimka boqol jar an hayna in sheegan wa anna calaa imraati haada kan naagdisna arrajma ani rajmo korsheeyey maadaama ya muhsan ed faqaala meerhayna rasuulka sala allah alai wasalama waladii macbuudkaa ka dhaarday nafsii naftayba biyadihi galantiiska sugnaati laaqdiyanna xukumay oo xukumay baynakumaa bikitaab illaahi ilaahay kitaab sheeka xukumee way redhatiin almi'atu walkhaadim boqolka neef irinka i khaadimka raddun calayka adilaha kiignagee wayri haanaas hayru sharciya wal sharce mee wacalabnika onoga korsheyna jildu mi'atin boqol garbaashi wa taqriibu caamin halsina oo la iilo la musaafiriyo korshay ahaaday wayaa unaysun laga angnaadirna unays yarow uqdu calaa imra'ati haada kan naagdiska kalaa leeri naagdi oo guriga guriga lahayd fasalha anka bilaawto haddii waa la sheego hayle horta weydii nagdi warsoy fa in ictarafat elen wasiilka wasaa'ilu lithbaada lere may waa jaraa'imta wasaa'ilka sugaa waa jare naagdahobaad anseet ijraa'aadka lan sheegay su'aal warsoy haddii ee qirata ma aha fa in ictarafat zinadaas haddii ee qirata farjumha rajmiya eri rajmi factarafat garatay farajamaha rajmi macnaa shiida lika dilay qofka shiida godalan godaa gabar haddii ata godkasta oo ilaa hibad shihadeeraw saas waay markan saas waay unees mayla ka jeere ibnu dixaak alaslamiy uneeska mayla raay ibnu dixaaga lere alaslamiy radiallahu canhu kaas waay marka qofka haddii muhsan ay rajimo ya korshe ay halsan yani ya korshe ay haddii khayru muhsan ayna way waaha ee huduudina may waa todoba xad waaye sininkooidoon xaddu zinaa ku bilaawne ee xaddu zinaa marka ma ernay lama nooya inshalbahe zaaniga zinida walxun waaye lama husan ee la dhoori dhoorooku may waaha guur xalaal e ayaa guursadi ee markaasaa saxiixa e markaasaa yani haas yeeyo isuuna ma caamileen mucaashiro dhexmarta i galma ee khayru muhusankana langdoob ee weli shay in guursan waaye markan lanka guursaday nicmadii guurka hamari kudib haddii isu zanaysida haddii sharciga ilaahay rajimo waay ha sheegni macnaa shiida laka dile shiido oo macquula yaa yani yaa saas waay saas waay adduunyadan yaa cuquubadii laku oofiye kan oo oo khayrulmuhsanka eh khayrulmuhsanka kan lan dhoorin waay oo guur hor ahan marna hadiis may waa mi'atu jaldatin boqol garbaash waay boqol garbaash wa taqriiba caamin halsinan wal iile boqol garbaasha la dhawe halsanan wal musaafiriye ilaa masaafat alqasri musaafadii masaafatulqasri lankasaym fugahada salaadilan gaabiyaay lihidan ilaa todobaatan kilomitr meeljartiya lajihe mayweelay meeluus faaxishadan kasuubi dadkii saaxiibadii saaya roogaan hodhahowna may waahan saaxiibada meeli roogaan dunuubtahon kiila suubiyaan kii dhirigiliyaan silikiin kufoga likiin gaabo waaye tacziiran waaye tacziiran saas wal tacziire qaala allahu tacaala ilaahay meerhay azaniyatu tii zanaysati iwa zaani kii magalka hay zanaysidi fajliduu qarbaasha kullu waaxidin koo kasta oo minhumaa zaaniyadii iyo zaaniga kumid eh mi-ata jaldatin boqol qarbaashka dhawaa'ir ilaahi subxaana wa tacaala walaa ta'khudukum aysiin qobanay madi xuduuda oo fiyaasaan bihimaa labadaas zaani ra'fatun naxariis ay siin qobanay lamadaas inin naxariisateen macnaa hadda laku oofiya u naxariis ininka galeen bal naxariistiyo hadda laku oofi waayo fii diin illaahi ilaahay diintiyeys dhatiya naxariis ininka galeen meela ilaahay diintiisa naxariisu laakiin dembe la galay macnashee naxariisma galaw in kuntum haddii atiin tu'minuun ahaani rumayaw billaahi ilaahay walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamahaani rumayaw hadiisan atiin ahlu iimaan atiin walyashad ilaahay amar kale biyey meerhay walyashad cadaabahumaa zaaniyadii i zaaniga cadaabsha ku markaata furo daa'ifatun jamaaca oo min almuminiina muminiinta marka hata ku nagdeen markii la iqaabawn meel mahashare dadka in iskoen halka qarbaasheeri ee si oo markun dadka kaleen ankawaansa qaadaan oo bulshadana leynku ilaaliy mayeelay zinada saabta ilaahay an xaramay intaas ugubeelan saari maywaa maybaa jaraaxoyaase nasabka dhaawacaas waay nasabka nadiifka abtirsashinada ee biniaadanka eh ya dhaawacaas maweelay biniaadanka nasablaanka dhakaas saas daraadiye yaa ilaahay subxaana wataala cugubadaas adag ansaari ximaayatan lijariimati yama nasabi nasabka si lin yani may waa lin lin jaraaxoyne lin dhaawacna oo aan saabtan an shal soconayto abtirsini lin shalkaas waay وتقريب عام حل حل سن والإلي أنت لين إلى إلى مسافة القصر يلين إلى من مسافة القصر يلين مسافرية واي تاسن ما دليل ها إيه إفا ما فوقها والكسي بدن به آه فما فوقها والكسي بدن كان هر ما دليل حديثك ودل على وجوب التغريب تغريبك واجب نمديس إلوك واجب نمديس ما يتسعيه jaldiga qur-aanka ba sheegay taqriibkana xadiidulbukhaari wa muslimun asaabiq iyo wamaa rawaahu lbukhaari an zayd ibni khaalidin radi allahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu alay wasalam ilaahay nabishee dheegeer yaamurhusu amraw fiiman qof zanaa zinaysiday walam yuxsan waana an hudroysane macnaa guur hangmarna ya zinaysidi jalada mi'ata lankaasma ay yani ya'muru fiiman zana walam yuxsan jalda miatin wataqriiba caamin ini boqolqar baash la dhoo harsana la eela ibnu hishaam lan leeraw meeray wa akhbaranii curwat ibnu zubeer maybaa iin sheegay eray anna cumar bn alkhataabi radi allaahu canhu sayidina cumar qarraba may musaafuriyey qariibka mayma oo meel dadanka kasaana jeey uma madaas bacdishe lam tazal tilka sunna sunnadaas taas ee mazuulneeri siyaa u sunneet wa cinda muslimin imaam muslim may haaday xadiid kun لبقل استغال رقم شيء من حديث عباد بن سامد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء مهري البكر لنك بكارة هاي بالبكر مم، البكر بالبكر بكر أو بكر كزنا يسدي ولا ما بكر زنا يسدي جلد مئة بقول قرب شوي ما يواه عقوبديو ونفي سنة إيه هل سنة أول مسافر يا واي والمعنى إذا زنى البكر بالبكر فحد كل منهما والبكر من لم يتزوج بكر ما إلا لن هنقول سر رجلا كان أو امرأة والنفي هو التغريب والإبعاد عن الموطن لما صاحب ديس إما عاشد كسوبيا لكفوغايس استوبيس تاب نغت مسافة القصر ميل جرتولين مسافرية فما فوقها مسافة القصر والكدير مسافة القصر إميل مسافة القصر جرت يلي مسافرية مهم. مسافة القصر إيميل مس... مسافة القصر إيميل مسافة القصر بكفك يلي جي واي تاسنما حسب ما يراه الحاكم إيه العدل لكن مسافة دليل أو حد ميل فلان متر أنتم ترى أنتم لأجل إرهاو ملا أنت كيلومتر أنت تاس إجتيادا كدرس أنت قاضي مركز حوم كريدي وأنا عادل كقاضي فاسق إن هاين سيدي يس مركز إجتهاد شيء ميل يس هل جيو إريا لجي واي أو حكم ولا يكفي أقل منها لكن مسافة القصر ميل سراد لنقابيا ومركز سيدي اللي ليه مذهب الشافعي مسافة القصر ما إنكسائه ميل أو way waaha sagaalun kilomitr oo kale waaye ambilihidun todobaad todobaatan i walku koreey waaye meel anjarna meel jarta yaan musaafiriyo marka makaanka meeli alle meeli usifadaa usu indire markaas qaadiga usulinku dambe maadaama us caadilay liannahu laa yucadu safaran walaa yaxasalu bihi lmaqsuud wahuwa iixaashuhu bilbucdi can alahli walwatani maanaa ani us من الغريب كإلا أن لشاك يساون لها أن لجي ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى مغل كي بلانتن فرق من ده لما ذي والمسافري ويجب على الأنثى أنثى لكن ما يواجبها أن تصطحب معها مح- محرما يا ميلك الدري لا محرم شيء لك الدري إيه ولا الشيء بإذير شيء بابت شيء بحرتش لحرمة سفرها بدوني ما بالي مسافة انت لأكشلي دي من سفرك وشرع سقابيا محرم لك الدري لكن المسافر ويان نفتيب وشرائط الإحسان أربع قفك مركب محسن نقضاو أفر شرط يلن شرطية البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطي في نكاح صحيح لأنك مركاسا محسن نقضاو قرآن ترجمشي عن سوا مركاس واي لأنك أفر شرط لا يعني لكو حلو واي مركب محسن نقضاو ما يوارت لأنك بالغ هاي وسو سيبي أي هدي قرسد محسن من نقضاو أني عقل لها وسو مجنون أي هدي قرسد وانا جماع من نقضاو مغلي بالغ أني حر هذا أدوغ محسن من نقضاو هدي قرسد هدي كلاب wado an la helo waay nakaahgaas uslankaha mari nakaaha oo oo ushaas yey us qofka yani dhati oo marti waayo mucaamalo oo galmee dhaha marti nakaahagan in nikaaha saxiixaadoo sharte nikaaha saxiixa leerimay bay haddii nikaaha nikaaha faasid eh shihubi leeyo kaas mahosangma nagdaa hataa haddii nikaaha faasid waa haka guursidi nikaaha laka guursi nikaaha saxiix af shantun sharda qofkii lagu hela yaa maylankasee mahosan lankasee kaan la rajim yaw kaas waay wa sharaaidul ihsaani hudroysadowkii shardiyaashay arbacun afar waaye albuluugu baalignima shardae walcaqlu caqli shardae walxuriyatu hurnimi shardae wawujuudulwadi jimaaca la helo shardae fii nikaahi nikaah fii shayka jimaaci nikaahgaas oo saxiihin oo saxiixa ah zaaniga ni hangmar waa intaas gabir guursada waana jimaaca nikaahna saxiixaada iyo shardae shuruud iyo arkaanta muctabarkee susan oofsad waaye nikaha saxiixa mayla raay nikaaha weliya zawjati zawjada wiilishii cagadka hiri waaye shuhuud oo cuduulin ayna xaadir haadeen wanahu daalika wakadalika zaaniyatu yaana ani nikaahan hormar waaye oo hartasheena nikaahgaas galmo saxiixa anka galmoodi caqdu zawaadsheenna sidunha hawsni waaye ani guurka ani mustamiraada marki zinaaysadaabu ani guurka daa'imaha shartamee ani horey hangmari leele shartee bes ani markaas guurka jara shartamee bal loo hasala faraag hadda haddii shal tabeen haddii guur halaalehas guurseen waan shuruudii oofsadii muhusan leynagde wal rajimiyeele lamaadiyo intaas waaye taasna way waa walcabdu walamatu hadduhumaa nisfu haddi lxuri waay walcabdu odoonkii milkiga haylilahay biniaadanka hay walamatu odoomayti hadduhumaa lamadaas hontiyo nisfu haddi lxuri lankurkahay haddiis nisya waay لقوله تعالى إلهي قول شيء دليل فإن أتينا هدي لكوان بفاحشة لكوان faahishadaas oo ee, mawaha faahisho mubayana ledahay haddii likooyaan odoomayti odoonka qur-aanka ma sheegay he Ee, ilaahay qur-aanka maybaa ka sheegay facalayhina nisfu maa cala lmuhsanaati may korsho ahaaday im- aa- imaa-adii walixuduud ee muhsanaadka gebro xurada xuri- xurada eh walisaarnay nisyo oo saaran oo min alcadaabi cadaab eh suuratu nisa labaatan iyo shan yaa saadla ka sheegay markan saas daraadiye odoonkii odoomayd haddii zinaysidaan ee, boqol qarbaash mee konton qarbaasha laka dhaweeyo walcabdu muhsannamaa managda ambiyo ileen muhsannimada xuriish xurida shardin eh walcabdu odoonkii walamatu odoomayti hadduhumaa hadiyo nisfu xaddi lxuri lanki hurkahaay hadiis nisya waaye وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا وحكم اللواط لواط كي حكم شيء معناه رك رك أنسادي واي لما مقل أو نيسا سده هاد يعني الدنيا دون تنقى قوانين تيه إما لا يعني تيه سده كيال مقل مقل قرسو بناس ديو إن لين أوكلا لم بن آدم لم بن لمن شك هدي نيسا دن لان إلهي من إنك- من إسكتلا قالنا إلهي والول بحكمه إنجدوا سبحانه وتعالى إلهي جورك ما تسجدوا ما إنجدوا يهن tanaasul yaa ilaahay indiyadooy ba- taranka bani aadamka ninka taramo dhulkana la amara ee, way waaha inay markaas kuba adana shahwal yani may waa qofka ihsaan inuusa helo waxyaaba badan ahdaaf badan a leey markun liwaad may waa xukmu yani liwaad amalu shaytaan waaye Ee, man camila camala qowmu luudin fahuwa minhum cadaabkii marina qowmu luud waa la ogey qur-aanka laka edahay wa xukmu liwaadi liwaadka xugun shay lanki markun lang megale liwaad isliwaaden maanaa megel liwaada lankase luguda carabiga megel megel anseedi wa ityaani lbahaa'imi duunyadii anseedowshe xayawaanaadkii bahaa'imka ahaa iloodii irinkii gaaliya anseedi ka xukmi zinaa zinadii xugunshe xugun zini yalla xugun iilanki walaas oo kale suubi faaxishay akhlaaquma waay dabeecada basharkana waa la diidaas waay dadka oo ilaahay ogullo ku qaadaya walaas amalka shaqee maanaa marka markaasay may waahan عقوبة لانك كاس فرق عقوبة الزنا واي لأنه فاحشة واي لوات عقوبة عقوبة الزنا فاحش واي هدي محسن إيه والرجمية هدي غير محسن إيه نبغى القرباش على دوه أما المفعول فيه فيقام عليه حد غير المحسن مط- مطلقا مفعول فيه كان أول فاحشة لك صوبي فيقام عليه ما يكرشيلك أو في حد حتى غير المحسن مطلقا أه، ولو كان متزوجا لأن الزاني المحسن هو من بطأ أو أه، هو من يطأ واي زان المحسن قفك أولا جماعة واي أو يطأ أه، أه، وطأ سبق له نذيره على وجه مباح ومن وطئ في دبره لا يتفس- يتصور في هذا فلا يكون محسنا مهم. محسن ما هذا واي معنى شيء مفعول فيه فيقام عليه حد غير المحسن مطلقا واي إيه على أي حال إيه كاس لوات يسون حكم الزنا لك أوسده أما قف حيوان كبهيمة إنسان بني آدم كواي كاس حيوان كبهيمة لك إنسان والتعزير ولا حد عليه ee, calaa qowl raaji yacni haddii abuu shujaaca matniga mayliyaa haddii liwaa isliwaadaan iyo haddii duunyo anseedooba sidii zinadii oo kale way hoo muhsan in wal rajimiye hoob hayru muhsan iyaana boolgar baasha la dhawee saasa leyin laakiin madhabka shaaficida raajix shay marka la fiiri shal qaaday hoob maga- yani bani aadanka oo caadiga eh sidii ka zaani muhsanka in za- sili la dhagmaayo yalla la dhagmay oo caadi iniseedi hoob liwaadka laakiin duunyo hoob usunseeda maaha sada raajaxaga e muctamadkana e madahabka muctamadka e wal tacziire tacziir oo munaasab ee maa yaraahu qaadna la tacziire walaa xadda calayhi way kan bahaayimta anseeda sadaasa raajaxa madhabka laakiin matnigan hadise ka taalla dhammaantiyo xukmu zanaa leyin waaye saasa leeyus dhammaantay xukmu zina laakiin eh, duunyada lanka insaada sida madhabka shaaficida oo raajaxga eh, waana muctamadka eh eh, li- eh, way waaha waltacziire xadma le lianna ficlahu mima yishtaha F- maba lanka duunyada insheedaa ficilka isu suubi ficil oo lan ishtihooyane qofka bini aadanka eh, dabeecadays caadiga eh, ta ku heshooda waayo بل ينفر منه الطبع الصحيح طبعا هذا الصحيح لأنه والكف- كفري رسواي ولا تميل إليه النفس السليمة النفوس السليمة لأن ولا إلى سمعه فلا يحتاج إلى زجر زجر بدن كلمة ينباهن ما ينباهن بس إن للتعزير إذا بدرس لك التعزير ويستدل لهذا أردت ما دليل أهم oo madhabka un uskaday bima rawaahu abu daawuud afar boqol afar kun afar boqol hidun ishan watirmidiyu kun afar boqol konton ishan an ibni cabaasin radiallahu canhuma qaala ليس مهر ابن عباس على الذي يأتي البهيمة بهيمة كان أنسى ذا كرشي ما أهان حد حد مئة ومثل هذا لا يقال عن رأي أنا تاس أو كلام ما يبل فهمي إن رأي إن هاين ابن عباس كوي فيكون حكمه حكم المرفوع هون شيء هون نبغ لنكروي عليه حديث مرفوع أو كلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وإذا انتفى الحد حدها دي أنفنت فوجب التعزير يعني أخلاقه مرضون تعزيرا شرق إلهي ساري عقوبات سدو وإرن يقطع تعزيرتها قال تعزيرتنا ما يكيرنا اجتهادا كدسنت اجتهاد مركان هدي إني أرنت لا أتكاي أتان أتكاي قادق هدي أرنت حد بسدي مناسبة أيام فيه لارتكابه معصية لا حد فيه ولا كفارة إلا معصية معصية حتى وكفارة بأن لها نو ساسا مذهب كراجح جيس أواي لكن متن أبو شجاع ما يليا سدن واي وحكم اللواطي لواط هو شيء لأن مجل مجل أنسادي وإتيان البهائم الدنيا دي لأنك أنسادة كحكم الزنا هو شو الزنا هو شيء أو كلا لمد أي هدي مهسان أي والرجمية هدي أو ساسا لي يعني وهو ومن وضي لأنك وضي فيما دون الفرج عزرا لأنك إسلام حرت أجنبي أهبر أجنبي ليس هذه لكن فيما دون الفرج قال ما صح مسوب مقدمات الوطي ولا صوبيا استفت فايسدين ام فرجيق ولا سكديس اه يا اسك صوبيا اه هان يو اه ولا تعزيري لان جماعه صح مدينه وطي ميلك تعزيري اه باشر بفرجه جسد امراه اجنبيه او اجنبي أجنبي ميلو ميلن لجيدة لما قفوضو إسقورسد كران وحادقشو إسقبضاو ومثل ذلك سائر مقدمات الجماع كالقبرة وانها قبر أسان قبل هذه الدنقضان بونهاين وهياباس كسسو بي عزيرة والتعزيرة والإدبية لأنه تأذيب واي لأن شارع إسلامي ملان أقول أرهنتي هذا ما هو النظافة لن باهي مجتمع نظيف هو إسلامك وهياباس رون ملان أدبا بما حتى هويدا هديت آدي أذكر لي هتات walaala adka ilalat haddii at meel bani aadanka araga bannaan eh inii adaka salaantoon boonhayn kashashumid sharaga ma ogol may weelay dadka oo oo adaka aragaaw oo masiinkasayaan ini aada et ini walaala et maykiin aragaayana lan akhlaaqhuma kasuubiya mujtamaa dhatiis meel daahira ini walaala adaka shumeyda amba hooyada adaka shumeyda amba islaanta adaka shumeyda sharaga ma ogol ilaa meel hirin maahin ma weele dadka adaka aragaaw niihuma ka dhiyaasa maykiin qaadaayana lan akhlaaqhumo in dhoorsaani ada takiin qaadayan saas daraaddeed sharaga saasaa ilaali waayo waman wadi allankii wadiyo fiimaa duuna alfarji farjig walku duun allankii anka galmooda عزر والتعزير لانكوسيه تعزير لساره واي ودبا بما يراه الحاكم المسلم العدل حاكم كمسلم كي عادل كي اجتهاده ولا شان لك تعزيره او مناسبه دن شينس من ضرب هدي دور قرباه لا دفداو اي هدي للمسافرياو اي هدي لحباساو اي هدي لعناندايو انت لنوير لعيبيسداو وغيره والامر كاس تعزيرته مناسبه لانه ارنت ما اتا فعل معصيه ولا حد في ولا كف معصيه او كفاره حد لهين واي ولا يبلغ تعزب التعزير أدنى الحدود تعزير تضابط شأنه واقعنا في الشافعي مركل الروج ما يرهيه تعزير مال ديرسيايو حدود ميل أنكير تعزير مال ديرسياو شيء هدي مر تعزير لك مقاو أدنى الحدود مال ديرسياو أدنى الحدود عند الإمام الشافعي مائت ميلن كسر أربعون جلدا أفرتون قرباش يعني حد شارب الخمر ينكير وفي خمرة دم عبتويت خمرة دمي أقل شيء سكرامي إيه خمرة لما تأقل دورة وفي دم أربعون جلدة تنواي أربعة جي مركون أربعون جلدة تن أنك يرى طول فذا تعزير أدنى حد ميلواي يعني حد حد الزنا هشاغني حد اللي يعني شربنا أفرتن أربعة شوي أفرتن كهس أربعة إني إندير نواي ما يرهاي أنا قاعدي جرت فوق هذا يرهايان ما يرهاي أنا afar sidwalha sidimal deelsiya irhaayaan ma irhaayana tacasiir xad muqadar ee mal deelsiya ini ku yaraadoo dhafada ilaa haddii lin aragooge mararka qaarsho may jirtee masaa'il tacasiir oo ilaa hata lanka ilaa dildeelsiya u dhigi korto haddii munaasabada lin aragoo markaas ini lanku reeb maan lin arag waayo taas tacasiiranga laakiin qaalibka may waha ma irhaayana tacasiir حد مقدر مال ديرسي وأدنى حد المقدر ميل انكير اني دير مال فرا صدق استغال قربا شتا والك دوكر لكن افرتو مال ديرسي كو واي واه ميل راي شضخه ماي واه سهم مقدر مال ديرسي لها شضخه ميل راي dadka mujaahidiinta ee markii oo jihaadka oo dhabta ka jara ee markii haniimo la siiyey haniimadaas lang oo dadkii oo anhayna maylerhay maalan sahm almuqadar dadka le dad anhayn haddii meela roogaan sabarsiin waleerhaa la siiya lanki koola qiibgal oo kale lanki kiinkaalmayay oo kale yani oo laakiin anhayn yani shuruudii oo lanku helna oo lanka ghanimka ee la siyaay la shuruudo lanku helna shadaqa sharciga ma sheegay wal sabarsiin leerhaa haniimada laku siiya yaana sahmo muqadare leen qofka oo mujaahidka ee sahmo muqadare leey sahmo muqadare mal deersiyaa lere taasniyeen wal oo sahmo ku yar ani lanka laka sabarsiin sabarsiinye lere shadaqada may kale leeraayihiin iita maalo kitaaba mal deersiyaa lere maalan maalo kitaaba odoonka haddii aad ka taaboyt odoonka mukaatabkee antun intun haddii aad maalay aad inshaanta fa anta xurun maalkaas bedel sheekii huraya sayid sheari qurquraankana ka sheegay walqaarimiina fiis ayaad leey oo hataa anilan kaalmi sikaada la siara sunnada may waaha sayidka inus ambalaawo si usan dhiirigili antun intuna ka qaadoy baka kaalmayso inus er waay kaalmaysoy antaasoolee sheen haanna anikinka dari iiti lere walaa siyaas marku maalo kitaabadii dhon anin le kaana shardeen iiti maalo kitaaba mal deersiyaa lere waxa waaye waxyaabahaas waxyaabahaas oo dhan maya lere markun tacziir had muqadare mal deersiyaa walaa yablugu bitacziiri tacziirti mideeras adnaa alxuduudi xuduudi meel inka yaraan badanayti ini indeerna saasaa sharciga ilaahay ay xuduudo inay ku yaraato ileen tacsiirti haddii ileen qisaaska iyo xuduudo iyo tacsiirta tacsiirta saas waay wallahu subxaanahu watacaala aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatuhu